إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal ayaa mahadle isugu keen keenay innagoo ilaahay subxaanahu watacaala raalli ahaanshihiisa doonayna isuna keen keenay masaajid masaajidadiisa ka mid a ilaahayna subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa inuu naga yeelo kuwii hadalka qaata waanada dhegaysta ee tiyada wanaagsan qaata ilaahayna uu naga yeelo kuwii agtooda uu ka xuso ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu ka baryaynaa walaalayaal innagana waxay nagu waajibaa waxaa laynoo sheegaya iyo waanada inaynu qaadanno dad walaalaheena ayaa inoo yimi oo meelo fogfog inooga yimi waxay u yimaadeenna waxa weeye inay diinteenna wixii ay nagu dhaamaan iyagoo culimmadeeniya ay noo soo gudbiyaan innaguna marka ayayna noqonin kuwii aan ka faa'idaysan ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco waxa aanu dhegaysanayno waxaynu isugu nimayn hadda sugaynaa waxa weeye muxaadaradii aanu hore idinku calaaminay ee ahayd mas-uuliyatu rajul ama mas-uuliyadda ninka muslimka ah ee ku nool waddamada reer galbeedka waxyaabaha looga baahan yahay inuu ku dhaqaaqe ee sameeyo muxaadarada waxa muxaadir inoo ah oo inoo soo jeedinaya shiikheenna oo inooga yimi dalkaas kenya sheekh maxamed cabdi umal isaga ayaan kusoo dhaweynaynaa falyatafadal mashkuuran بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى isaga ayaa ina abuuray inuuna nicmeeyey markuu ina abuuray allah subxaanahu wa tacaala nicmooyinku inoo galay waxaa ka mid ah ilaa muddo inaan wax xil allayna saarin inta aan ka bislaanaynay caqligeenna iyo garashadeenna iyo cilmigeenna intuu ka adkaanayay inaan xil layna saarin oon waxba laynaga qorin waxaa xadiiska nabigeena sal lla lay waslam ku sugan saddex qalinka ayaa laga kor yeelay waxba lagama qoro waxaa ka mid a saddexdaas asabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarka ah ilaa uu ka qaangaadho ruuxa waalan ilaa uu ka miyirsado waxba lagama qoro waan mahad ilaahay subxaana wa tacaala maalinkii aada adduunka timid oo ilaahay subxaana wa tacaala ina keenay haddii xil iyo mas-uuliyad layna saari lahaa maynaan qaadneen mana qaadi karnaba maxaa yeelay ajhisadii iyo qalabkii aan ku qaadi lahayn iyo awoodaan ku xambaari lahayn ma jirto waa lagaa dibdhigay qaangaadh baa lagula sugay markaad qaangaadhay allah subxaana wa tacaala mas-uuliyad iyo xil buu ku saaray bulshada muslimka ah ruux aan mas-uul ahayn kuma jiro ruux aan xil saarnayn ma jiro ilaa ninka ugu sarreeya oo jegada ugu sarraysa muslimiinta haya ilaa raciyadda ninka ugu hooseeya xil iyo mas-uuliyad baa saaran rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid saxiixa ayaa wuxuu ku yidhi bukhaari iyo muslim ay wariyeen kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati buu nabi sal lay slam dhammaantiin ruux kastoo idinka idinka midii waa raaci raaciga wax macnaha waxbuu raaca wey waxbaa loo diray waxbuu ilaalinayaa wa mas-uulun can raciyatihi wixii uu raacayeyna waa la weydiin doonaa taasi waa si guud si guud ruux kasta rag ha ahaado dumar ha ahaado madax ha ahaado minjo ha ahaado raciyad ha noqdo dhaqaale ha lahaado yuusan lahaanin wax alla waxaa dooniba ahow mas-uuliyad intay dooniba ha dhannaatee xil unbaa ku saaran markaasuu nebigu sal lla alay waslam sii faahfaahiyey wuxuu nebi uri sal lla alay wasalam ninka madaxdaa waxa uu raaci ku yahay raciyadda wixii uu raacay ee xilkiisa la saarayna ilaahay wuu weydiin doonaa waa lagala xisaabtami doonaa ninku wuxuu raaci ka yahay oo loo diray naftiisa iyo ehelkiisa waana la weydiin doonaa wixii uu raacay ee loo diray haweentu waxay raaci ka tahay oy raacdaa ninkeeda gurigiisa waana la weydiin doonaa buu nabi uri sal lla alay wasalam dhammaantiin raaci baa tihiin ruux walbana wuxuu raacayay waa la weydiin doonaa oo allah hortiisa subxaana wa tacaala waa la warsan doonaa bulshada marka ruux kasta oo ka midii xil baa saaran xilku haba kala weynaaday ruuxa muslimkaa marka ama ninka muslimkaa khaasatan marka koobaad wuxuu xil ka saaran yahay naftiisa awalan wa qabla kulli shay naftaaduu xil kaa saaran yahay naftaada wuxuu xil kaaga saaran yahay in aada naftaada wixii danteeda iyo maslaxadeeda adduuniya aakharaba inaad mariso taas waa xilka koowaad ee ku saaran oo aada noqotood naftaada ka dhigto ruux shaksiyad leh oo diin leh oo akhlaaq leh oo ilaahay yaqaana oo xil fuuli karo mas-uuliyad qaadi karo waxayna ku imaan kartaa inaad allihii subxaana wa tacaala ku abuurtay ee ku koriyey ee xilka ku saaray allaha subxaana wa tacaala inaad barato waa asaaska koobaad wey bal kow awalu maa yajibu cala almar-i almuslim macrifatu rabbihi tabaaraka wa tacaala shayga ugu horeeya ee kugu waajibaya waa rabbiga barashadiisa aqoonsiga rabbigaa wey subxaana wa tacaala aada barato oo aada barato allah subxaana wa tacaala muxuu ku abuuray oo aada barato rabbigaa subxaana wa tacaala maxaa raalli gelinaya oo aada barato maxaa dani kuugu jirtaa adduunyadaada iyo aakhiradaada xaggeed ka baran kartaa waxaaduun ka baran kartaa meeshii ilaahay ku qoray subxaana wa tacaala kitaabka iyo dhaxalkii nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo axaadiistiisa maxaa yeelay runtii adigu iskuma filid garaad kugu kugu filanna ma lihid garasho kugu filan ma lihid cilmi kugu filan ma lihid khalqigoo dhan cilmigiisa iyo garashadiisa haddii laysu geeyo kuma filan haddii ilaahay subxaana wa tacaala uusan ku hagin oo rabbi subxaana wa tacaala taladiisa aadan qaadanin iskuma filid bini aadan kale wuxuu dejiyeyna kuguma filna rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi casaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum wacasaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun inaad shay jeclaataan baa laga yaabaa shaygaana sharku ku jiro inaad shay nacdaan baa laga yaaba oad necbaataan shaygaana uu khayrku ku jiro allah garanaya idinkuse ma garanaysaan wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun masaalixda iyo manaaficda iyo danta ilaahay baa yaqaana laakiin idinku maslaxadiina ma taqaanaan dantiinana ma garanaysaan caqli idinku filan iyo garasho idinku filanna ma lihidin bini aadamku intay ishiisu aragto iyo inta caqligiisii iyo qalbigiisu uu gartahay waa iska agdhow yihi haddaan ilaahay subxaana wa tacaala nuurkiisa iyo iftiinkiisa ayna qabanin qalbigaaga waxba qalbigaagu ma kala arki karo waa indhala-y yacni ishu waxay wax ku aragtaa waa inay hesho nuur mucaakis ah yacni iftiin kale oy ishu wax ku aragto inay hesho mooyaane ishu waxba ma arki karto meel mugdiya haddaad gasho ishaadii oo kugu taallaa haddana shaygan hortaada yaalla ishii ma arkayso maxay u arki laadaha ishii iftiinkeedii waa jiraay leanna indhuhu wax ma arkaan iftiin kale inuu ku dhaco mooyaane saasay wax ku arka ama iftiinka qoraxda ama ilays kale inay ishu hesho mooyaane si kale waxuma arag sidoo kaleeto qalbigaaga iyo caqligaagu iftiinka waxyiga inuu helo mooyaane haba yaraatee samaan iyo xumaan ma kala yaqaano mugdi buu ku jiraa waana mugdiga allah tilmaamay subxaana wa tacaala aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun dulumaatun bacduha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku miaaliyey oo uu tusaale uga dhigay wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala dulumaat aw ka dulumaat mugdiyo mugdiyo isdul saaro wey wuxuu rabbi ku miaaliyey sidii bad baddu waa mool oo salkeedu waa fogyahay badda korkeeda hir baa ah hirkaa korkiisana hir kala ah hirkaana daruur baa ka koraysa imise mugdi waay dulumaatun bacduhaa fawqa bacdin halkaa ruuxa ku jira hadduu gacantiisa soo bixiyo oo uu saa yidhaahdo miyuu arki karaa abadan idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha ma sigayo inuu arka buu rabbilahi subxana wa tacala waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur ruuxsan ilaahay nuur siininna oo u yeelinna nuur ma leh qalbigiisu ma leh nuur iyo iftiin ma leh aayadda ka horaysuu rabbi subxaana wa tacaala kaga soo hadlay mathalu nuurihi ka mishkaatin fiiha misbaax ruuxa mu'minka ah qalbigiisa ilayska ka kacay iyo nuurka ka baxaya buu rabbi wuxuu tusaale uga dhigay subxaana wa tacaala sidii dariishad dariishadda waxaa saaran faynuus faynuustu waxaa ku wareegsan muraayad faynuustaasi shidaalka ay qaadanayso zaytuun meel dhexdhexaada ka baxay bay ka timid inayba iska iftiintay sigaysaa saliiddaasi iyadoon xataa dabtaabaninba nuurka qalbiga ruuxa mu'minka ka baxayaay waa nuur cajo badan wey mugdiga ruuxaan ilaahay iftiinka siinin qalbigiisa ku jirana waa mugdi keliya ma ahe waa mugdiyo waa mugdiga habeenka waa mugdigii daruurta waa mugdigii mawjadda iyo hirka hirka labaad mugdigiisa baddii oo mool ah intaasoo mugdiyo isu tegay wey ruuxa marka ilaahay aan aqooninan iftiinka waxyiga helin sidaasoo kaleu qalbigiisu la midiy dantaada iyo maslaxadaada marka ma rabta dantaada iyo maslaxadaada haddaad doonayso ilaahay baa kuu garanaya subxana wa tacala adiga laakiin ma taqaanid mana garan kartid waxaa laga yaabaa inaad is leedahay meeshaanaa dani kuugu jirtaa meeshaad malaynaysa balaayo kaaga soo baxday meeshaad islahayd meeshanaa maslaxadu kuugu jirtaa inay mafsada kaaga timaado maxaa yeelay aragti gaaban baad wax ku fiirinaysa allahse subxaana wa tacaala muxuu wax ku fiirinaya aragti fog meel fog bay shareecadu wax ka fiirinaysa asaaska horta marka koobaad waxaa waajib kugu ah rabbigaa inaad aqoonsato subxana wa tacaala allah inaad garato qalbigaaga iftiimiso qalbigaaga nadiifiso waxyigii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala ku nuursato mugdiga iyo dulumaadka aad ka baxdo nolosha iimaanka inaad hesho taasi waa waajibka koobaad wey allah subxaana wa tacaala keligii inaad addoon u noqoto oo xaqa waajibka rabbigaa kugu leeyay subxana wa tacala inaad gudato xaqa rabbigaa kugu leeyay inaad gudato ayaa ugu horeeyay oo markaad ilaahay diintiisa barato ood aqoon u yeelata lan iyada asaas iyadaa asaasa waajibka koobaad waa barasho inay sidaas tahayna waxaad ku garanaysaan qur-aanka rabbi subxaana wa tacaala tawxiidka laa ilaaha ila allah oo diinta furana u ah gundhigga diinta iyo lafdhabartana ah diinta iridda laga soo galana ah laa ilaaha ila allah rabbi wuxuu ka hormariyey cilmi buu ka hormariyey faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik ogow baa la yidhi oo baro cid xaq lagu caabudo ma jirto oon alla ahayn laa ilaaha ila allah barasho yuu ilahay ka hormariyay subxana wa tacala maxaa yeele laa ilaaha ila allah haddaynan cilmiyeysnayn waxba tari mayso laa ilaaha ila allah macnaheedu muxuu yahy laa ilaaha ila allah meeqa tiir bay ku taagan tahay laa ilaaha ila allah shuruudeedu maxay tahay laa ilaaha ila allah nawaaqidiyo waxyaalaha buriye maxay yihiin ilan salaada siday u burto bay laa ilaaha ila allahuna u burtaa waxyaalaha buriya oo baabi'iya maxaa buriya laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah maxay i amraysaa maxayna ii diidan tahay laa ilaaha ila allah cilmi inaad ku salaysay u baanta ma aha inay kelimadu noqoto wax ka abka soo gaadh ah wax abka soo gaadho waa la dhihi jiray uun aad isaga dhahdo ma ah laakiin waa kelimo cilmiyeysana inaad cilmi ku salaysay u baanta alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullahi saxiixiisa wuxuu yidhi baabun alcilmu qabla alqowli waalcamal cilmigu wuxuu ka horeeyaa odhaahda iyo samaynta ficilka iyo falka iyo odhaahda waxaa ka horeeya cilmi baa ka horeeya markaasuu aayaddaa keenay faclam annahu laa ilaaha ila allah haddaad marka ilaahay subxaana wa tacaala doonayso dariiqiisa doonayso waajibkuu ku saaray inaad gudatana doonayso awalan waxaa waajibkuga ah rabbigaa inaad barato subxana wa tacala inaad rabbigaa barato waa waajibka koobaad wey oo aada barato ilaahay subxaana wa tacala kitaabku soo dejiy oo aada barato dhaxalkii nebi maxamed ka tegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wax ka barato waajibka koobaad ee ku saaran wey waajibkaa markaad gudataa waajibiyada kale imaanaya waajibiyada kale o dhan markaa unbay imaan karaan waajibaadka kale shareecada iyo faraa'idta iyo waajibaadka iyo markaa kadib bay imaan karaan maxaa yeelay shay walba cilmigaasuu ku salaysmaya walaalayaal ummad buu ilaahay subxaana wa tacaala ku dhaleeceeyey cilmi la-aan waa nasaarada christianka jahli iyo aqoon daruu ilaahay ku tilmaamay inay lunsan yihiin buuna ilahay subxana wa tacaala sifo iyo tilmaan asaasiya uga dhigay rabbi subxana wa tacala waxaana ka ka mid a hadalladii a'immada selafka laga soo guuriyey yacni ruuxii jahli iyo aqoon darro raalli ku noqdaayey oo ilaahay ku caabudaayey waxay yidhaahdeen fa fiihi shabahun min annasaara yacni wuxuu u eg yahay dhaqankii nasaarada maxaa yeelay ruuxa muslimka ah marka koobaad waajibka saarani waxa weyaan inuu ilahay barto subxana wa tacala rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalamu aleyh baad garanaysaan walaalayaal allah subxaana wa tacaala markuu soo diray qur-aanka aayadihii ugu horreeye kusoo degay aayadihii ugu horreeye kusoo degay waxay ahaayeen iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana ma lam yaclam aayadihii ugu horreeyey nebi maxamed ku bilowday bay ahayn salawatu rabbi wasalamu caleyh malakul jibriil keenay waxaa lagu yidhi nabiga sal lla lay wasalam akri akri magaca ilaahay adoo kaalmaysanaya akri baa lagu celiyey warabbuka alakram yacni waxay ka hadlayaan aayaduhu akrin iyo qalin iyo barasho waxaasi ka hadlayaan macnaheedu waxa weeye ummadda islaamku ummad jahli ma aha soo diriddii nebi maxamed la soo diray salawatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ahayd yacni waa cusub oo adduunka u baryey buu ahaa waxaa u bilowday marxalad cusub baa u bilowday adduunka u bilowday iyo khalqigii bini aadamka marxaladaasoo ku salaysan cilmi iyo barasho ku salaysan ummaddii kitaabkii usoo degay aayadihii ugu horreeyey halkaa ka bilowdeen ma suurtagal bay noqon kartaa walaalayaal inay jahli looga raalli noqdo la yidhahdo jaahil iska ahaada abadan waajibka koobaad ee marka ku saaran haddaad tahay ruux muslim ah waxa weeyaan inaad ilaahay barato subxaana wa tacaala walaalayaal barashada diinta ayaa nabigeenu wuxuu ku tilmaamay sal lla alay wasalam waxa uu ku sheegay inay tahay daliilka kutusaya khayriyada kutusaya man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahay khayr la doono diintuu fahansiiyaa macnaheedu waxa weeye ruuxan khayr lala rabin diinta fahamkeedaa la garamariya waxaad arkaysaa dad badan dad badan walilasaf dad badanoo waxaad arkaysaa runtii yacni sabir badan oo adkaysi badan markuu shaqaysanayo waa adkaysi badan yihi shaqada waa u adkaysi badan yihi adduunyada waa u adkaysi badan yihi inuu meelo fadhiisto oo fadhi kudirir iyo meelo iska fadhiyo waktiga lumiyo waa u adkaysi badan yihi goobaha daroogada iyo inuu fadhiyo waa u adkaysi badan yihi laakiin inuu fadhiisto meel uu ilaahay diintiisa ku baranayo rabbigii ku baranayo culays bay ku tahay kaasoo kale waxay astaan u tahay dhaqankiisu inuu yahay dadkaan ilaahay khayr la doonin subxana wa tacaala intuusan dhimanin baaba la garanaya inuu khayr laawo yahay maxaa yile nabigeennaa sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu ilaahay khayr kula rabo wuxuu cagta kuu saarayaa oo ku waafajinayaa barashada diinta islaamka haddaan khayr lagula rabinna waxaa lagu garab marinaya barashada diintaa lagu garab marinaya haddaan ilaahay aadan baranin oo diintiisa aadan baranin laa tawxiid baan kuu asaxaynin walaa salaad baan kuu asaxaynin walaa sakaan kuu asaxaynin walaa soom baan kuu asaxaynin walaa xaj baan kuu asaxaynin maxaa yeele kulligood in la cilmiyo si ilaahay subxaana wa tacaala siduu ugu talagalay inaad u gudataa la doonaya sidii ilaahay ugu talagalayna uma gudan kartid inaad barato mooyaane inaad barato mooya uma gudan kartid oo haddii aydaan adduunyadiinna ku tillaabsan karaynin barasho la-aan seebaad aakhiradiinnii iyo camalkii aakhare aad doonaysaan inaad u gashaan barasho la-aan iyo aqoon la-aan ninna ma doonayo baabuur inuu kaxeeyo isagoon iskuul wida gelin oon baranin ninna ma doonayo inuu kombyuutar gacanta la galo isagoon baranin ninna ma doonayo inuu korontada gacanta la galo isagoon baranin laakiin waxaad doonaysaan inaad tukataan idinkoon baranin ya ma soconaysa maya hawlahan adduunyada ka fudud hawlaha aakharo maxaa yeele hawlaha aakharo waa ilaahay maxaa raalli gelinaya seebuu raalli ku noqonaya ma wax ijtihaad lagu keeni karaa ma wax waxay ila tahay lagu keeni karaa ma wax un dadaal lagu keeni karaa maya waa inaad ogaato oo alla kuu sheego ood sharcigiisa ka qaadato saas iyo saasaan rabaa gaaladoo ilahay ku eedeeyay subxana wa tacala walaalayaal yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum cani alaakhirati hum haafiluun adduunka muuqaalkiisay yaqaanaan si fiican bay u garanayaan xariifiin bay ku yihin laakiin aakhare iyo arrimaheeda waa moog yihiin bu alla yidhi subxana wa tacala waa dhaqanka gaalada lagu yaqaana ilahay galadusa gaaladusaa ku eeday adduunka waa yaqaanaa technolojiyadiisa see loo hormariyaa ikhtiraacaad cusub yacni waxa weeye noloshiisa iyo iyo see loo raaxaystaa iyo adduunyada way garanayaan si fiican bay u yaqaanaan amaa aakhare arrimaheeda waa moog yihiin bu rabbi yidhi subxana wa tacala soo nasiib xumo ma aha inaad bulshada muslimkaa ka dhex hesho in badan oo ka mid a waa brofesor baa lagu leeyahy brofesor fi dibi waa brofesor fi lhandasa waa brofesor fi taariikh brofesor yani fi lfalsafa haddana maca dalika laa ilaha ila allah macnaheeda haddaad weydiiso laa yastaiic yuxsin ma hagaajin karo walaalayaal soo nasiib xumo ma yaclamuuna ظaahira min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun way yaqaanaan muuqaalka adduunyada iyo ziinadeeda iyo quruxdeeda laakiin aakhare ma yaqaanaan barbiri subxana wa tacala waa moog yihiin inaynu tilmaantaa yeelanaayo waa nasiib xumo rasuulkeennana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan inuu yidhi ina allaha yubgidu kulla caalimin biddunyaa jaahilin bilaakhira allah subxaana wa tacaala wuxuu necab yahay ruux kastoo adduunyadiisana aqoon u leh aakharana aan jaahil ka ah ilahay waa necab yahay addoonka noocaas oo kale ah aakharana waa ma yaqaano jid loo maro ma yaqaano sunno nebi ma yaqaano bidca ma yaqaano shirki ma yaqaano tawxiid ma yaqaano jid janno loo maro ma garanayo jid cadaab u geynaya ma garanayo aakhare waa moog yahay laakiin adduunka xariif buu ku yahay kaa ilaahay waa nacab yahay buu nabigeenu yidhi salawatu rabbi wasalam aleyh ma jecla il addoon noocaas oo kale rabbi ma doonayo subxana wa tacala addoon noocaas oo kale walaalayaal marka asaaska koobaad ee ruuxa muslimkaa waajibka ku noqonayo ad moodaa maanta inaynu iska fududaysanay waa barashada diinta wey waa barashada diinta laakiin aad bay inoola fududaatay runtii waad arkaysaa ruux tukanaya inaad aragto waa laga yaaba sakadii waa la bixinhayaa yacni waxa weeyaan maaragtay waad arkaysaa qaar soo xajinahaya laakiin barashadii diinta iyo in la dhagaystooo la bartaayo waxaad moodaa inay noqotay shay aada u fudud waana waajibka shay walba asaaska u ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh maalin maalmaha ka mid a isagoo saxaabadiisa la fadhiya ayaa waxaa soo galay nin baa soo galay ninkii meel halkaasoo kale ah buu intuu salaad ku galay buu tukaday salaaddii markuu dhammaystay buu nabiga u yimi sal allau alay wasalam markaasuu salaamay assalaamu calayka yaa rasuula allah nebigu salaantii buu ka qaaday sal alla alay wasalam salaantii markuu ka qaaday kadibna wuxuu ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli buu nabigu ku yihi sal alla alay wasalam kac noqo salaadii dib u tukoo ku noqo waxba maadan tukanin waa laabtay salaadii buu dib ugu noqday wuu soo tukaday wuu soo noqday haddana nebigii buu salaamay sal alay wasalam nebigu salaantii buu ka qaaday mar labaad buu ku yidhi waxba maadan tukanina salaada ku noqo salaadii buu ku noqday mar saddexaad salaaddii markuu dhammaystay buu nebiga u yimi sal alay wasalam markaasuu salaamay nebigu salaantiibuu ka qaaday mar saddexaad buu ku yidhi waxba maadan tukanina kac salaada ku noqo cajiib waa nin waktigii nebiga jooga saxaabadii ka mida shaki ma laha inuu foorarsaday inuu wejiga dhulka dhigay inuu wax akhriyey shaki ma leh xagay salaaddiisu iska qaban laada saddex goor baa lagu celiyay maada tukanin baa la yidhi waxba ya markaasuu yidhi rasuul allow intaasaaba iga tabar aniga salaadba inta saasaan u aqaanaaye wixii iga khaldan ii sax oo ibar markaasuu nebigu sal lla lay waslam salaaddii u bilaabay salaadda markaad isu taagto saa dheh oo saa dheh oo sidaa u rukuuc oo ku xasil oo saa u sujuud salaaddii buu nebigu baray salawatu rabbi wasalaamu calayh waxaan ka soo wadaa xadiidka haddii ay la keeni karo oo wax ijtihaad lagu keeni karo ay tahay cibaadaadka ilaahay loogu dhowaanayahay ninkaas saxaabigaa baa ku keeni laha shaki ma laha inuu waktigii nebigana waa joogaa ardadii nebigana waa ka mid laakiin waxbaa ka khaldanaa maanta in badanoo dadka ka mid oo tukanahaya waxaan u malaynayaa haddii salaadooda loo bandhigi lahaa nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh jawaabtu inay noqon lahay war salaada ku noqdo maydaan tukanin war salaada ku noqdo maydaan tukanin bal rasuulkeenna waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu sheegay waxaa jira buu nebi uri sal lay waslam xadiidku saxiixu tarkiibku ku yaalla wuxuu nebigu yihi sal alay wasalam nin waxaa jira ruux waxaa jira lixdan sano tukanayay oo hana salaada ilahay ka aqbalin subxana watacala ilahay baan ugu dhaariy bal u fiirsada lixdan sano ayuu tukanayay hal salaadana oo qumana ilahay lama hortegin subxana watacala limaadaa jawaabtu qur-aankay ku taallaa inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin allah wuxuu wax ka aqbalaa kuwa muttaqiinta xadiidka nebigu wuxuu leyahy sal lay wasalam ninkaa lixdanka sano tukanayay mar rukuucdaa ka khaldanayd marna sujuuddaa ka khaldanayd marba waxbaa ka khaldan mar akrintaa ka khaldan rukuucdii baa ka khaldan sujuuddii baa ka khaldan waxaa laga yaabaa adoo isla qumanoo le wallaahi salaadaadu yacni waa heer sare haddana markii loo fiirsada inay wax kaa khalday hal tusaalaan idin siinaya oo aada u fudud fahmi kartaan tusaalahaasi waxa weeye markaad sujuudaysaan imise xubnood baa lagu sujuudaa ya toddoba xubnood baa lagu sujuudaa soo ma waa labada low faraha labada lugood iyo labada gacmood iyo weji weji xaggee la dhaha sankaa laga bilaaba dad badanoo waxaad arkaysaa halkaa basa ku sujuuda cimrigiisa sanka dhulka ma dhigin ya xadiiska nebiga ka suganna wuxuu yahay ninkii aan sanka dhulka dhigin sujuud ma le soo ma waxaa laga yaabaa inaad lixdan sano tukanaysood isla qumanayd lixdankaana uusan sankaagu dhulka gaadhin waxaan u malaynaya markii hore waad la yaabteen lixdan sano nin tukanayo on laga aqbalin soo maydaan la yaabin laakiin markii hoos loo galo oo tusaale loo keeno way caddaanaysa nin isla qumanaa oon waxba baranin oon weydiinin oon culimo la fadhiisanin oon saxanin oo laakiin iska watay ayaa ilaahay u tegi doona maalinta qiyaamada lixdan sanuu tukanaya hal salaadana sax uma ma tacab khasaare ninkaasi mise ma tacab khasaare ilahay baan idinku dhaariyey waa tacab khasaare soo ma walaalaya saas daraaddeed waajibka koobaad ee asaasiga waxa weeyaan diinta ilahay barta subxana watacala diinta ilaahay bartoo wakti siiya oo ilaahay baan idinku dhaariyey afar iyo labaatanka saac ee ilaahay bixiyey ilaahay baa bixiyey afar iyo labaatankaa saac walow nuso saacba ha noqdee maalinkiiba wax bixiya waxaa kaloo dhan carruurtiina iyo reerkiina iyo shaqadiina iyo la lagatama laakiin nuso saac keena nuso saac kaalaya arrintii idinku muhiimsanayd kaalaya barta qodobka koobaad marka wala leeyahay qodobkaagu qodobka labaad iyo waajibka labaad ee ninka muslimkaa looga baahan yahay wuxuu yahay ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala haddii aada baratood ogaato dhaqan geli dhaqan ahaan u qaado rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku eedeeyey laba tusaaleoo aada u xunxun buu u sameeyey dadka intay wax bartaan haddana wixii ay barteen aan dhaqan gelinayn oo intay maqlaan uu dhegta kale uu ka baxayo dadka ilaahay subxaana wa tacaala laba tusaaleoo aada u caja badan buu qur-aanka u sameeyey tusaalaha koobaad fii suurati alacraaf buu ilahay ku sameeyey subxana wa tacala watlu calayhim naba'a aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waاtabaca hawaa famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhas aw tatrukuu yalhas nin baa ilaahay aayaadkiisa siiyey diintii buu fahansiiyey iimaan buu siiyey islaamnimuu siiyey wuu ka dhex siibtay isagoo garanaya buu dhaqankii ka tegay maxaa la isugu daray shaydaan baa raacay shaydaan baa dabagalay oo saaxiib u noqday oo lamaane u noqday waa mid talabaadii waxa weeye rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala haddaan doonno aayadahan kor ugu qaadi lahayn aayadaha sababtood diinta ku dhaqankeedaan kor ugu qaadi lahayn leanna diinta qaadashadeediiyo ku dhaqankeedu waa kor u qaadid adoo dhulka yaalay baa waxaa laga dhigayaa in kor laguu sii qaaday oo kaleeto walow shi'naa la rafacnaahu biha sharaf iyo cizi iyo karaamo iyaan u yeeli lahayn oo aayaadka qaadashadooda iyo dhaqankooda la waafajin lahaa markaasaan kor ugu qaadi lahayn barbi subxana watacala walaakinahu akhlad ila dhulku isku dhajiye dhulkaa laga kari waaye quruxdii adduunyadaa laga kari waaye wixii markuu isku dhajiyey rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tusaale uga dhigay famahaluhu ka mahali lkalbi sifadiisi iyo xaalkiisu waa ay oo kale bu rabbi subxana wa tacala waa ay oo kale in taxmil calayhi yalhas haddaad caydhiso wuu hiraanhirayaayo carabkuu laalaadinaya aw tatrukhu yalhas haddaad iska daysana waa hiraanhirayo carabkiibuu laalaadinaya ay adugu weligaa maar haddii la eriyado oo uu daalana carabkii waa laalaadinaya haddaad faraha ka qaado oo geedkiisa isaga daysa ha iska harsadana carabkiibuu laalaadinaya laba gooraba caliyaduu daadinaya soo tusaale aada u liita ma ah ay oo kaleu ilahay ka soo qaaday subxana wa tacala xayawaan khisiis awa xayawaan aada u liito xayawaankaasuu ilaahay ku tusaaleeyey subxaana wa tacaala ruux intuu wax ogaaday wixii uu ogaaday haddana aan dhaqan gelinin aayadda labaad tusaalaha labaad waa tusaalaha rabbi subxaana wa tacaala uu ku bixiyey fii suurati اljumuca mathalu اladiina xumiluu الtawraa uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara bi'sa mathalu اlqowmi aladiina kadabuu biaayaati illah dadka tawreed loo xambaariyey tawreed dadka loo xambaariyey ee aan qaadanin tawreed baa la siiyey maynan qaadanin oo dhaqan ahaan bay u diideen tusaalahoodii iyo sifadooda rabbi wuxuu yidhi waa sidii dameer oo kale waa sidii dameer oo kale xamaaqada dameerka waxaa tusaale ahaan loogu soo qaataa xagga axmaqnimada iyo ahbalnimada nacasnimada haaya marka ugu dambaysa la bixinayo waxa la yidhaha waa dameer waa dameero oo kale bu rabbi yihi subxana wa tacaala dameerkaasoo kutub culus xambaarsan wax manaafacaad le buu xambaarsan yahay laakiin wixii manaafacaadka lahaa kuma intifaacayo waa ka gaajaysan yahay waana ka qatan yahay adiga aqoontii waad garanaysa shay hebel inuu waajib yahay waad garan shay hebel inuu xaaraam yahayna waad garan laakiin ma qaadanaysid cilmi culus baad shay culus baad xambaarsan tahay laakiin haddana oo lagu intifaaco shay lagu intifaaco oo manaafacaadle baad xambaarsan tahay haddana waad ka qatan tahay saas daraaddeed buu rabbi subxana wa tacaala xamaaqadooda iyo nacasnimadooda dameer oo kaleu ilaahay subxana wa tacala ka dhigay marka ilaahay agtiisa yaadan liidanin oo qiimo darra kugu dhicin oo sharaftaadu dhicin rabbigaa subxaana wa tacaala markaad ogaato wixii uu ku faray iyo diintiisa wax ka barato waxaad baratay fuli oo naftaada ku dabaq oo shaygii ilaahay kuu dirayna yeel shaygii ilaahay kaa reebayna ka hay afar arrimood buu nabigeenu sal lay waslam ilaahay ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac wa min qalbin laa yakshac wa min nafsin laa tashbac wa min dacwatin laa yustajaabu lah ilaahow afartaa arrimood baan magan kaaga ah cilmi aan waxba anfacaynin oo aan dhaqan la soconin oo aan la qaadanaynin oo la fulinaynin iyo qalbi aan khushuucaynin oo markii ilaahay la xusuusiyo ayna cabsigelaynin iyo naf aan dhergaynin oo adduunyo inay sii daba orodo mooyaane aan baqancaynin oon dhergaynin iyo baryo aan la aqbalaynin afartaasaan ilaahu magan kaaga ahay buu nabigu dhihi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka cilmi aan intifaac lahayn oon camal lahayn inuu ilaahay kaa fogeeyo mooyaane ilahay kuu dhawayn maayo subxana wa tacaala marka wixii aada baratay inaad fuliso waxaad baratay waxaad ku fulinaysaa naftaada mas-uuliyaddu waxay kaa saaran tahay naftaada waajibaadka gudo waajibaadka ilaahay ku saaray waxaa ugu horeeya ee inaad fuliso u baahan salaada tuko salaada tuko oo ku dadaal salaada ruux ka tegay islaamka dheef kuma leh cumar ibn khataab radi allahu canhu hadalkiisii wey laa xada fi lislaami liman taraka asalaa islaamka dhexdiisa wax dheefa kuma leh ruux salaada ka tegey nebigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ku sheegay inuu yahay ruux shirki iyo kufri ku dhacay ruuxii salaada ka tegay qur-aankana waa laga fahmayaa maa salakakum fii saqar war naarta saqara maxaa idin geliyey markii la yidhi waxay yidhaahdeen ya lam nakun min almusalliin maanaan tukan jirin waxa ugu horeeyay naar ku galeen waxa weeyaan maanaan tukan jirin saas maalinta qiyaamada markii la yimaado sida xadiiska saxiixa ku sugan rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu amrayaa addoommadiisa wuxuu leeyahay ii sujuuda markaasaa ninkii adduunka sujuudi jiray oo dhan baa sujuudaya ruuxii sujuudi aan sujuudi jirin adduunka markuu joogay dhabarkiisii wuxuu noqonayaa laf isku baxsan oo meelay ka laabanta aan lahayn hadduu damco inuu rukuucoo sujuudo qadaad qadaad buu u dhacaya maxaa yeelay laftu meelay ka laabanta male looma suurta gelinayo inuu sujuudo oo ku darmado kuwa sujuuda sababtuna waxa weeye adduunkii markuu caafimaad qabay baa laga waayay ilahay u sujuud subxaanahu wa tacaala allah u sujuud baa laga kari waayay walaalayaal salaadu waa furaha khayrka oo dhan nabigeenna waxaa ka sugan sal alay slam maalinta qiyaamada marka la tago addoonka waxa ugu horreeya laga xisaabinaya waa salaada haddii salaadii ay hagaagto acmaasha inteeda kale oo dhan waa hagaagayaan hadday salaadii xumaato imtixaankeedii uu ku dhaco wax camaloo kale u hagaagaya ma jiro walaa sakaan kuu hagaagayn walaa soom baan kuu hagaagayn walaa xaj baan kuu hagaagayn inta kaleba salaaday raacay salaada iska hagaajiya marka salaada ha la iska tiiriyo salaada ha la iska tiiriyo wax kale oo ku dhaafaba iyo khalad kalood gashaba salaada haba yaraatee marna ha ka teg khalad kalood gashaba salaada marna ha ka teg salaada ku fara adayga oo isku daya inaad waafajisaan hadyigii nabigeenna sal alay wasalam oo ay noqoto salaad cilmiyeysan oo sidii nebigu u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh u dhacday sidaa inaad ka dhigtaan isku daya salaada kadib salaadii hadduu ruuxu hagaajiyo biidn illahi tabaaraka wa tacala sakadii haddaad xoolo leedihiin bixiya kadibna bishii ramadaan soonkeedii kadibna haddaad xoolo leedihiin xajiya oo beytka ilaahay soo siyaarta subxaana wa tacaala beytka ilaahay soo booqda oo haddaad xoolo leedahay dadaji xayla nabigeena sal alay wasalam wuxuu yihi tacajaluu ila alxaj xajka u degdega buu nabi salawatu rabbi waslamu caleyh wax kastaa imaan kara cudur baa kugu dhici kara xoolihii baad waayi kartaa caydh baad noqon kartaa jaaniska intaad haysato xajka ilahay u degdego beytka u degdega buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh marka ninkii aan xajiyine awood lahow waa inaad soo xajido cumar ibn khataab radi allahu canhu baa waxaa ka mid ah hadalladiisii qiimaha badnayd wuxuu yidhi waxaan damcay magaalooyinka iyo yacni gobollada inaan rag u kala diro oo nin kasta oo awood leh xajkiina aan tegin in jizye ay dusha ka saaraan jizyadu waa xoolaha gaalada laga qaado oo maxaa looga qaadayaa maa hum bimuslimiina maa hum bimuslimiin muslimiin ma aha muslimiin ma aha maxaa yeelay waad awoodi kartaa rabbigaa subxaanahu wa tacaala meeshii tag uu ku yidhi oo soo siyaaro ku yidhina maadan siyaarna waadna kari kartaa xaalis way xaalkaagu marka saas daraaddeed walayaal waajibaadkaas waa arrimaha asaasiga ah ee reex ruuxa noloshiisa adduunyo iyo nolosha aakharaba asaas u ah markii laga gudbo ruuxa muslimkaa waajibaadka saaran waxaa ka mid a ninka muslimka ah oo xil ka saaran yahay waa dadka la xidhiidha oo ah masalan ay ugu horeeyaan reerkaagu caruurtaada xaaskaaga ubadkaaga dadka gurigaaga ku nooleed mas-uulka ka tahay taasina waa hawl iyo xil adiga ku saaran wey adaana ilahay kaala xisaabtamaya subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waquuduha annaasu walxijaaratu calayha malaa'ikatu ghilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun war dadka iimaanka lehee ilaaha yaqaanow naftiinna iyo ehelkiinna waxaad ka ilaalisaan naar naartaasoo shidaalkeedu uu yahay dad iyo dhagaxyaan shidaal kale ma leh xaaskaaga waa inaad ka ilaaliso inaysan naarta shidaal u noqonin ilmahaaga waa inaad ka ilaaliso inaysan naarta shidaal u noqonin mustaqbalkooda adduunyo intaad ka fikirayso ka badan waa inaad ka fikirto mustaqbalkooda aakharo innaga waxaa inagu qufilan oo maskaxdeenna ku jirta reerkii guri u hel ay degaan gaadiid ay fuulaan hanti ay meel dhigtaan waxbarasho maadiya jaamacado iyo ha ka baxeen mustaqbalkooda ha is anfaceen haddii aad ka dhimato ama nooshahay adiga ha ku anfaceenoo wax ku tareen laakiin jadwalkaaga ma ku jirtaa dadkan iyayna cadaab gelin ya iyayna naar gelin jadwalkaaga ma ku jirtaa mustaqbal weyn oo muhima arrintii ugu muhiimsanayd mustaqbalkooda baad dayacday markaasaad waxaad macno lahayn baad ka hadlaysa waxaan macno lahayn baad ku mashquulsantah tii ugu weynaydna waa dayacday soo ma jeclidin walaalayaal xaaskiinna iyo ilmihiinna inaad jannada wada gashaan ya ood isku weheshataan ilaahay naxariista subxaana wa tacaala meeshuu diyaariyey ruuxuu wuxuu ka jecel yahay ma jiro ehelkiisa iyo carruurtiisa inay jannada wada galaan wa ficlan ruuxii ka shaqeeya oo ilaahay subxaana wa tacaala la garab qabtaayey way isugu tegayaan waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaan alxaqna bihim duriyatahum baa la yidhi subxana wa tacaala waalidka iyo ilmihiisa jannadaa laysugu geyn ninka iyo xaaskiisana jannaday isku qabayaanoo xaasiya nin isugu noqonayaan laakiin waa goorma waa goortay labadooduba iimaan ku dhintaan oo islaamnimo ku dhintaan waa goortii laba markay adduunka joogeen ninku xilkiisa u guto walaalayaal markaa ragga mas-uuliyadda saaran iyo xilka saarani waxaa ka mida meelaha xilku inaga saaran yahay caruurteenna iyo xaasaskeenna inagaa xil inaga saaran yahay ayadaa khaldantay lagaa yeeli maayo ayadaa tagtay lagaa yeeli maayo adiga ama toosi ama ka tag ama toosi ama ka tag laakiin waxa way waa iska qalloocsanaanaysaa oo qallooceedaasaan ku wadanaya maya waa inaad wax saxdo adigaa ilahay mas-uuliyadda ku saaray subxana wa tacala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bihi bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu ragga ayaga ayaa u taagni badan oo toosin badan dumarka laba arrimoodba waxa ilaahay ku fadilay oo dheeraadoo siiyo dumarka laga siiyey oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a deganaanshaha waxaa ka mid a caqliga waxaa ka mid a sabirka waxyaalo fara badan oo ilaahay ku fadilay subxana wa tacala wa bimaa anfaquu iyo nafaqada ay bixinayaan biilkii oo ay bixinayaan marka adiga ayaa waxaa tahay qawaamka loogu talagalay inaad toosiso qallooca jira haddaadan toosin karaynin ha ku janno waayin hadday kugu adkaato toosintii ha ku janno waayin maxaa yele nabigeenu wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh halaathun laa yadkhuluuna aljanna buu nabi uri sal lla lay slam saddex jannada ma galaan saddex jannada ma galaan saddexda saddexda wey almanaan waaldayuuth waalcaaq buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu calayh ninka sadaqaduu la baxo dadka ku galladaysa oo sheeg sheega kaasi jannada ma gala buu nabi uri salawatu rabbi waslamu calayh ka labaadeen jannada gelin waa caaqa waalidkii caaqa ku ah midka saddexaadna waa dayuudka dayuudka nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam waa ninka reerkiisa iyo ehelkiisa xumaanta raalliga uga ah adiga laftaaday ku galaafanaysa macnaheedu ma aha ayadaa khaldantay eh adiga ku dhowranaya ee sidaa ku fiirsanaya laftaadaa janno ku waayi doono oo cadaab ku geli doono maxaa yeele ilaahay mas-uuliyad buu ku saaray subxana wa tacala mas-uuliyaddii haddaadan ka bixi karaynin waa inaad faraha ka qaadto oo midaad mas-uuliyaddeeda qaadi karta raadiso nin baa nebiga u yimi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yihi rasuul allow ina imra'atii laa taruddu yadda laamisin buudi haweenaydaydu xaaskaygu nin gacan u soo taagay gacantiisa iskama ficlisaba yacba ma dhahdaba macnaheedu waxa weeyaan waa hebed hebed ma taqaanaan xoolaha waxaa jira neef neef walba iska nuugo neefkii u yimaadaba aanbahaba aanba lahaynba maaratay waxba aan diidinba yani xaaskaygu nin gacan usoo taagay iskama ficlisa buui xadiidka abu daawuud ku yaalla markaasaa nabigu wuxuu ku yuri sal lay waslam alliqhaa fur buu nabi uri sal lay slam naag aan gacanba iska celinay naag kuu noqon maysa iska fur markaasuu yihi rasuul allow waxaan ka cabsanayaa inay naftu iga raacdo aad baan u jeclahayoo haddaan furo inaan ka maarmuyaan ka cabsanoo naftaydu raacdo markaasuu nabigu ku yuri sal lay sl de iska qab marka wax kaloo lagula taliya ma jire iska haysa marka macnaheedu taladii hore nebigu siiyey waxay ahayd nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaam ma dhihin yacni taabashada la taabanayo raggu taa taabanayo waa dembi iyadu ay la timi adigana dhankaaga ka intifaacso lama dhihin lama dhihin abadan ee waxaa la yidhi adigaa ilaahay xilka ku saaraye ama toosi ama haddii kaleeto faraha ka qaad mas-uuliyadda markaa dumarkaaga iyo xaaskaagu aduu ku saaran yahay ilmahaagana aduu ku saaran yahay xilkoodu aduu ku saaran yahay raggii loogu talagalay inay wax toosiyaan oy dumarka toosiyaan oy carruurta toosiyaan oy meel wanaagsan ay uga xeradayaan haddayba iyaga laftoodiiba ay badweyn ku dhex ridahayaan xaggee baa wax laga raadin walaalayaa ya badweyn iyo meel baasba haddaynu inagii sahaminayno oo ilmihii iyo carruurtii aynu ku daadinayno waxaa la yidhaahdaa ida kaana rabu lbeyti bidafi daaribun fashiimatu ahlu lbeyti kulluhum raaqisun wa haddii odaygii guriguba uu dur isagu garaacayo baashii ahayd yani kamanka garaacayo odaygii baa garaacayo carruurtii iyo dumarkii maxaad ka sugaysaa soo inay macnaha waxa wey dhaanis ciyaaraan oo raqsiyaan ma odaygii baa tumahayaba odaygu hadduu tumayo inta kalena waa isluxhayaan waa qas soo ma meesha reerkii odaygiisii haddii uu macnaha waxa weeyaan uu isagii xumaan u hor qaaday hadda intii kalena waxa weeye meeshii uu geeyo waa inay kasii daraan un wixii uu filahaya wax ka daran inay timaado qasab wa saas daraaddeed walaalayaal xilka ina saarane ilaahay ina saaray subxaana wa tacaala waxaa ka mid a oo maalinta qiyaamada laynagala xisaabtami doono carruurteenna iyo guryaheenna inagaa mas-uulka ah hagaajintooda inagaa mas-uulka ah toosintooda inagaa mas-uulka ah xadiidkii rasuulkeena sal alay waslam waa kaa nabigu le sal lay wasalam ninku wuxuu mas-uulka yahay ehelkiisa carruurtiisuu mas-uulka yahay buu rasulku ui salawatu rabbi waana la weydiin doona maalinta qiyaamada maalinta qiyaamada waa lagu warsan doonaa marka taxadar oo dadaal oo walaalayaalow inta aynu luqmatul cayshka ka fikirayno maxay cuni doonaan maxay xidhan doonaan xaggay degi doonaan intaan ka fikirayno aynu ka fikirno marka ugu horeeya talow cadaab ma ka badbaadi doonaan seebay kaga badbaadi karaan asbaabteebay ku baxsan karaan waa in iimaan iyo islaamnimo iyo diin iyo akhyaarnimo iyo inaan ilmaheenna kula dadaaliyo macnaa waxaa ka dhalanaysa oo taa ka laazimaysa bulsho wanaagsan iyo mujtamac wanaagsan iyo meel wanaagsan inaad ilmahaaga iyo reerkaaga usii qaado waa laazim ood u xiro bedasho oo meeshii aada uga cabsato diintooda iyo akhlaaqdooda inaad ka bedasho waana mida rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ina amrayo qur-aankuna in badan kusoo celceliyey sababtana waxa weeyaan yacni dumarka iyo carruurtu khaasatan waxay u jilicsan yihiin oo u dabacsan yihiin inay qaataan dhaqamada bulshooyinka ay dhex yimaadeen intuu raggu u dabacsan yahay in ka badan bay u dabacsan yihiin carruurtu haba kasii daba haba usii daraadeenba saas daraaddeed mas-uuliyad iyo xil baa walaalayaal inaga saaran waajib baa inaga saaran inaynu ka dadaallo wey waxaad qaban karto waa inaadan hagranin wanaagga xaggiisa inaad reerka u jiida mooyaane ha ku talinin in reerkii uu xumaado oo uu fasaado haddii kale ilahay baa ku ciqaabaya subxana wa tacala allah baa ku ciqaabayo meeluu kaasoo geli doonana garan maysa macsiyo aada gashay iyo dembi aada gashay ayaa waxaa wuxuu keeni karaa inuu reerkaagu burburo oo xaaskii lagugu diro oy ilmihii kaa caasi garoobaan oo gaaladaa ku darmadaan limaada lianna adaa khaladka galay maa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum waxa idinku dhacay idinka baa shaqaysa ma ilaahay baa idin dulmiyey idinla ta allah miyuuna dulmiyey si guud bulsho ahaan masaa'ibta guud ee ku dhacaysa adduunka waa wax la shaqaysta wey si khaasa adiga waxa kuugu dhacayana waa musiibo aada adigu shaqaysatay ood gacmahaaga ku shaqaysatay selafku waxay dhihi jireen aimada selafku wuxuu dhihi jiray ninku anigu markaan khalad galo on gaf galo in ilaahay gaf ka galo markaba waxaan ka gartaa buu dhihi jiray carruurtayda wuxuu dhihi jiray xaaskayga iyo faraskaygaan ka dareemaa buu dhihi jiray markaan khaldamoon ilaahay gaf ka galo markaba waxaa layga tusaa buu dhihi jiray xaaskayga iyo faraskayga faraskiina waa diidaya waa boodahaya haweentiina waaba diidaysaa waa dagaalamaysaa waa caasigaroobaysaa maxaa odayaasha boorsada banaanka loogu dhigay ya maxaa laydiin caydhiyey odayaasha loo caydhiyo ragga loo caydhiyo ma isweydiiseen idinkaas sabab u ah ya mid baa wuxuu ku leeyahay meeshaan keenay oo markaan meesha keenayba nin kaleba guursatoo jeclaatay adaa sabab u ah mid baa wuxuu ku leeyahay ilmihii lumo oo sheekhow waxba ma hayo tabac ma hayo waxaan soo tabcay o dhan tage adaa sabab u ah ya limaadaa aan nafteenna u eedayn laanahay sideenaba rabbi subxaana wa tacaala dagaalkii uxud markii ay dhacday dhacdadaad garanaysaan oo saxaabada toddobaatanka laga dilay oo musiibadii ay dhacday ayay saxaabadu waxay yidhahdeen aaway ilaahay subxana wa tacala libtii iyo guushii uu noo ballan qaaday waxaa lagu yidhi awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum u fiirsa qur-aanka qul huwa min cindi anfusikum naftiinna agteedii waxaanu ka yimid khaladka idinkaa galay allah baad caasiseen rabbi baad gef ka gasheen gefkii aada gasheen cuquubadii ka dhalatay wey waxa idin haysa xalku muxuu noqon karaa xalku wuxuu noqon karaa tawbad rasmiya la imaad tawbad rasmi ood ilaahay u soo noqoto oo ay la socoto waxaad khaladay inaad saxdo ila aladiina taabuu wa aslaxuu wixii aad tawbadda shardi waxaa u ah waxaad khaladay inaad saxdo markaasaa ilahay tawbadaada yeelaya subxana wa tacala wixii kaa halaabayna lagu hagaajinaya marka walaalayaal arrintaasi waa arrinta kaleeto ee waajibku inaga saaranya arrinta saddexaad ee waajibku inaga saaranya waxay tahay ama afraad waa diinteenna diinteenna xil baa inaga saaran oo waajibaadka ina saaran bay ka mid tahay inaan diinta ilaahay inoo soo dejiyey mabda'an rumaysanna u shaqayno nin walbana waxa karaankiisa iyo awooddiisa inuu ugu shaqeeyo oon ilaahay shaqaalo u noqono subxana wa tacaala wax shaqaalo noo noqdaa badane laakiin shaqaalanimo waxaa ugu qiimo badan inaad ilahay shaqaalo u noqoto subxana wa tacala shardi ma aha ruuxa ilaahay shaqaalo u noqonaya inuu cilmi iyo aqoon badan leeyahay allah waxaad ugu shaqayn kartaa oday haddaad tahay garaad leh oo nolosha yacni khibrad iyo waaye aragnimo u leh waaye aragnimada aada nolosha u leedahay ilaahay diintiisa ugu shaqee mutacallim baa tahay aqoonta maadigaa wax ka bartay dhakhtar baa tahay injineer baa tahay dhakhtarnimadaa iyo injineernimadaasaaad ilaahay ugu shaqayn kartaa diintiisa mutacalim waxaa tahay saxafi ah oo cilmiga saxaafada iyo midiyaha iyo waxaanaad aada u garan kaa laftiisaad ugu adeegi kartaa ilahay diintiisa subxana wa tacaala kaa laftiisaad ugu adeegi kartaa waxaa tahay nin dhaqaalo haystoo taajira nin dhaqaalo haystoo taajira tahay dhaqaalahaad haysataad ilahay diintiisa ugu shaqayn kartaa subxana wa tacala bal dhaqaaluhu waa cunsurka ugu asaasisan wey marka diinta shaqadeeda la yidhahdo haddaad qur-aanka fiirisaan rabbi subxaana wa tacaala markuu nafta iyo maalka ka hadlayo hal meel marka laga reebo qur-aanka intiisa kaloo dhan xoolaha ka horeeya nafta waxaa uun la odhanayaa biamwaalikum wa anfusikum biamwaalikum wa anfusikum qur-aanku waa saas maalkaa ka horeeya iyo xoolaha nafta ka horeeya hal aayad abuu rabbi subxaana wa tacaala nafta hormariyey waa aayadda ku jirta fii suurati tawba ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum halkaa aayad baa nafta hormarisay oo xooluhu dib laga sheegay laakiin inta kale oo dhan xoolaha horeeya xoolaha horeeya wa waad garan kartaan maanta dagaalka maalan hadda muslimiinta lagula jiro ama diinteenna lagula jiro gaaladu xubinnada ugu muhiimsanay dagaalka nagaga qaadaysa taargetka ka dhiganayaan waa dhaqaalaha inaan la soo kicin baa la rabaa hay-adihii muslimiinta wax tarayay yacni waxa weeye dadkii dhaqaalaha haystay wadaadkaa iska ingegane iska hadlahayee meelaha wax ka sheeg sheega muhimmad weyn ba ayaga lama leh laakiin muhimmad weyn waxaa laleh ninka taajirkaee xoolaha haysta ee diinta wax taraya maraakista dhisaya ducaadda macnaha waxa weye ilahay diintiisa u shaqeeya wax taraya diinta ilaahay subxaana wa tacaala ninkaa wax u tarayaa gaaladu aada ay u rabtaa laakiin wadaadkan iska ingegan een waxba haysan inay qaylqayl yahayaan hadday taajirka ka reebaan way ogyihiin inuusan wax badan qaban karin meel cidlaa inuu kusoo dhacay marka kii taajiro xoolo hawstow xoolahaaga ku shaqee oo ha noqoto nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalintii loo baxayey dagaalkii tabuuk markii loo baxayey waa dagaalkaad garanaysaane fii suurati tawba ilahay kaga warramay subxana wa tacala dagaalkii ugu cajabadnaaw uguna dhib mandaayo nebi maxamed galay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa dagaalka tabuuk toddoba boqol oo kilomitir bay nebi maxamed iyo saxaabadiisu lugeeyeen oo ayna jirin haba yaraatee baabuur iyo gaadiid iyo rafaad iyo qorac iyo kulayl meeshaa markay tageen nebigu markuu magaalada madiine ka baxayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xoolo la-aan baa jirta dhaqaale lama haysanin nebigu wuxuu ku yidhi sal lla lay wasalam man yujahizu jaysha alcusra falahu ljanna ciidanka cusro la baxay ee tabuu ku duulay ninkii dhaqaalihiisa bixiya jannaduu yeelan buu nebigu yuri sl lla lay wasalam waryaa ka ganacsanaya tujaartii arrintaa ka ganacsanaya cuhmaan baa isi soo taga wuxu uhi nebi aniga igu halleeb aniga hala ii daaya hawshaa layla wadaagi maayo wixii gaadiid lagu duulay dhaqaalo lagu baxay ciidankaasi isticmaalay hal nin baa bixiyey soo marta mid baa ka horraysa oo nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ceelka ruumo la yidhahda nebigu markuu magaalada madiine yimi sal alay waslam muslimiintu ceel la-aan bay ahaayeen magaalada ceel muhima ku yaallo istraatiijiya nin yahuudiya lahaa oo la dhihi jiray bi'ru ruuma nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam war ceelkaa ruuma yaa noo gado oo muslimiinta u gada oo janno yeesha cuhmaan baa yidhi anigaa gadaya nebi allow kharashkiisii buu bixiyey nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam ina cafaan waa cuhmaan maanta kadib wuxuu sameeyo jannadu garanti bay u tahay buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh ya jannadiisu waa meel ool dhaqaalahani waa shayga ugu muhiimsan ee diintu kusoo meel martay buu ahaa sidaas daraaddeed ninka dhaqaalaha le waa inuu u shaqeeyo diinta ilahi subxana wa tacaala oo uu ugu shaqeeyo dhaqaalihiisa ugu shaqeeyo laakiin ummad iska fadhidaayey ilaahay subxaana wa tacala inooguma talagelin wuxuu inoogu talagalay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin ummadta ugu khayr badan oo ummadaha iyo dadka loo bixiyey waa laydin bixiyey waa laydin diray ma fadhidaan ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkar wa tu'minuuna billah waa in ummaddaa la helo oo bulshada muslimkaa laga dhex helo dad taagan oo bulshada yacni waxa weeyaan ishawaajibkaa isagee diinigaa u taagan in la helo maanta dawlad ma lihin dawlad hawshaa qabata ma lihin hay-aadkii yaryaraaya shaqaynaya wa kuwaasoo waa lagu fadhiistay yacni maanta waxaa soo hadhay nin walba inuu dareensanaado inay diinta ilaahay u baahan tahay subxana wa tacaala ninkii sheekhahoo aqoon lahoo diinta yaqaana fidinteeda waa inuu ku deeqo wakhtigiisa waa inuu ku bixiyo waa inuu danihiisii khaaskaha iyo ganacsigiisii uga tago diinta ilahay fidinteeda subxana wa tacaala haddii aan taa la helin walaalayaal shaki ma laha inaan dhulka laga kacaynin ilaahayna ina halaagi subxana wa tacala halaag baa inugu habsanaya haddaanaan diinta ila u shaqaynin subxana wa tacala waa ka nabigeenu sal alay waslam ku tusaaleeyey mahalu lqaa'imi fii xuduudi illahi waalwaaqici fiiha dadka ilaahay xuduuddiisa tilaabaya dadka ku dhacaya gafafka iyo khaladaadka iyo dadka taagan ee xuduudda ilaahay aan gudbaynin tusaalahoodu wuxuu la mid yahay sidii dad doon wada kiraystay oo kale doontaasi waxay ka dhaxays laba dabaq wey waa la qori tuurtay qolana dabaqii hoosaa usoo baxay qolana dabaqii koraa usoo baxay doontii waa shiraac furatay badday gashay badda kala barhkeeda markay marayso ayay qoladii hoose waxay u baahdeen biyo markaasaa waxay ku tashadeen waxay ku tashadeen ilan biyo hadday u baahdaan meel u duleesho ma leh waa inay kor tagaan oo qolada kore ay dabaqooda tagaan oo meeshaa biyihii kasoo darsadaan intay fadhiisteenba waxay ku tashadeen war inaguna yaynaan isdhibin dadka inaga koreeyana yaynaan dhibin meeshan inagu aadan aynu ka duleeshano doonta halkan inagu aadan ee agteenna biyihii ayran kasoo dhuran nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam qolada koree dabaqa kore saaran markay ka war helaan inay qoladani doonta duleelinayso hadday shib iskaga yidhaahdaan oy dhahaan yeelkadooda yeelkadooda iyagaa doontu la gelaysaa ayagaa halaagsami maxaa idinka galay faraha ka qaada hadday dhahaan nebigu wuxu uhi sal alay wasalam doontii way duleeshami doon duleeshantayna biyaha soo geli hadday biyihii soo galana doontii badday gelaysa qoladii kore ma badbaadeen ya mise waa halaagsameen waa halaagsameen haddiise qolada kore markay ka war helaan ay gacmaha qabtaan oo yidhaahdaan war inkaaru idinku dhacday hana halaagina gacmaha ka qabtaan wuxuu nebigu yuri sal lla alay wasalam najaw wa najaw jamiican kulligood waa wada badbaadaya kuwii farsamada xun ku kacahayeyna way qabteen ayagiina waa badbaadayaan buu nabigeenu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh doontaan wada saarannahay ma taqaanaan marka doonta inaga dhexaysa ma taqaanaan doontaan wada saarannahay waa nolosha waa magaalooyinka waa ganacsiga waa nabadgeliyada waa caafimaadka waa dawladda nolosha inaga dhaxayse sideedaba mushtaraga masaalixdaa inaga dhaxaysaa waxay tahay doontaan wada saarannahay doontaa kuwa duleelinayana yaa weeye waa dadka ilaahay caasinaya subxaana wa tacaala ee dembiyada gelaya dadkaa weeye dadka doonta faaska u haysta ee doonta inay la duleeliyaan doonaya dadka la doonaya inay ka qabtaanna waa inaga haddaan san idhaahno yeelkadooda ninkii caasinaya ha caasiyo ninkii gaaloobaya ha ridoobo a midii isqaawinaysa ha isqaawiso kii kufrinaya ha kufriyo adig iyo naftaada badbaadi badbaadi maysa oo soo sida hadda inugu dhacday ma hadda qaxan inugu dhacay mushkilada inugu dhacday kulligan miyaan ka wada qayb qaadanay ya kulligan miyaan ka qayb qaadanay maya qaar baa sameeyey inaguna waan u aamusnay sooma ya ayib doontii markay badda gashayna hadda mid carariya mid fiigiyo mid fakadaynu noqon sooma iyo mid gala oo ku dhinta rabbi subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waclamuu ana allaha shadiid lciqaab war iska jira buu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala fitno markay timaado aan gooni ku noqon doonin kuwii dembiga galay kulligiin idin wada asiibi doonto jaraasiimta iyo jeermiska bulshada dhuuxeeda gelaya ee doonaya jismigeeda iyo dhismaheeda inuu dumiyo jeermiskaas waa in lala dagaalamo hadday dhici weyda jeermiska in lala dagaalamo kulliga waa dhammaanayna meeshanaa la yimid haddii meeshan la yimid walaalayaal dhulkii iyo waddankii iyo meeshaynu ka nimidna xil baa inaga saaran bulshada halkan usoo qaxdayna xil baa inaga saaran bulshadan soo qaxday iyo carruurtan soo luntay iyo dumarkan soo lumay iyo dadkan hallaabay iyo xil ina saaran weeye sidii loo soo qaban lahaa waajib idin saaran weeye saad usoo qaban lahaydeen diinta ilaahay subxaana wa tacaala marka walaalayaal in loo shaqeeyo oo khayrka laysu dardaarmo oon loo kala hadhin oo ayn iska dayno ictiqaadkan faasidka oo ah diinta dad baa mas-uulka ah haddaynu soomaali nahay dhibaatooyinkeena haysta waxaa ka mid ah diinta carab baa mas-uulka ah diinta carab baa cajaa-ib waay waxaad arkaysaa goobjoog baan u ah nin taajir ah oo milyaneer ah milyaneer ah laba wiil oo yaryar baa waxay ugu jiraan dugsi waa soomaali laba wiil oo yaryar baa dugsi udhigta labadii wiil oo yaryaraaba macallimiintii ku yidhahdeen masaaxib kitaabo qur-aana keensada barrito kitaabka qur-aanka wuxuu joogaa wax ka yar yacni waxa weeye shan dollar isaguna waa milyaneer labadii wiil buu gacanta hayaa wuxuu wareegahayaa xafiiskii xaramayn aawey buu leeyay xafiiskii xaramayn iyo ibraahimiya xagee bay ku yaallaa oo maxaad rabtaa misxaf baan ka rabaa kitaab qur-aan ah inay wiilasha ii siiyaan waa saas warkaalaya maraakista dhisoo masaajida sista maya carabtii aawe hay-adihii carabtu xagay galeen hal nin baa hay-adaha carabta oo dhan ka wada dhaqaalo badan laakiin mataqaanaa uma diyaarsana umana tarbiyaysna inuu diintan wax taro saas way macanaha uma diyaarsana waa in marka aan u diyaar garowno oon diyaar u noqono ilaahay diintiisa subxaana wa tacaala lainagalama xige carabna inagama xigto eshiyaanna inagama xigo xilka iyaga saaran baa ina saarane inaynu isu taagno ilaahay diintiisa inaynu meel marino subxana wa tacala oo culayska maanta saaran iyo hiqalkan saaran sidii looga hortegi lahaa diinta faafinteeda iyo yani fidinteeda waa inaan qayb ka qaadano haddii kale walla inaan dulliga ka baxay walla inaynaan dulliga ka baxayn sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu calayh idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa raditum bizarci wa taraktum aljihaada sallata allahu calaykum dullan laa yanzichu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum bu naburi sal lay slam markaad ribada ku dhaqantaan oo aada beeraha falashadooda ku mashquushaan oo lo-da saynteeda qabsataan oo lo dhaqato noqotaan oo xoolaha iska raacataan oo diinta u shaqaynteedii ka tagtaan naftiinna iyo xoolihiinna ugu shaqaysaan ilaahay wuxuu idinku asiibayaa dulli aan laydinka qaadaynin ilaa diintiinna aad u noqotaan nin walba waa kistiisa wey nin walba waa kistaada adiga meel dhigo wax meel dhigo accountiga wax dhigo guri dhiso xageed ka dhisan meeshan haddaad guri ka heli karto meelihii aan laga yimid haddaad guri ka dhisan karto kii guri dhistaayo wuxuu ku fikirayaa beer iibso kii beer iibsada wuxuu leeyahay saddex dumara yani guurso somaali tilaababa tilaab laakiin jadwalkiisa kuma jirto war heedha diinta ilaahayna xoolahaaga waxbay ku leedahay bal diintan wax uga qabo walaalayaal marka xilkaa aynu isa saarno oo waajib bay inugu tahay inaan diinta ilaahay u shaqayno aan diinta ilahay u shaqayno subxana wa tacala waxaan kusoo ururinaya oon kaga baxayaa kelimadayda waajibaadka ina saaran khulaasadoodu waxa weeyaan kow inaynu ilaahay diintiisa baranno ta labaad inaynu dhaqan ahaan u qaadanno oo aynu si buuxda u dhaqangelino ilahay diin subxaana wa tacaala qaybaha dhaqaalahaaga ku saabsan dhaqaalahaaga ku saabsan xaaraan ha ka kasbanina oo shay xaaraama ha ka shaqaysanina diintaa diidan diintaadaa kuu diidan inaad xaaraam kasbato haddaad xaaraam cuntana waxaad ogaanaysaa waxba ilahay ka aqbali maayo sida xadiiska nabigeena kusugan sal lay slam xaaraanta iska jir xalaal shaqayso naftaada inaad bini aadamka baryadiisa ka kaaftoonto waa loo baahanya inaad shaqaysatona waa loo baahanya adduunyadan inaan camirnana waa loo baahanya laakiin haddana jidad baa laynoo jideeyey oo laynoo jeexay inaynu xaq ku raadsanno wixii ku soo gala meel ilaahay raalli ka yahay ku bixiyo u isticmaal xoolahaaga waa inay diinta u taliso gurigaaga waa inay diinta u taliso naftaada waa inay diinta u taliso haddaad siyaasi noqonayso siyaasaddaad gelayso waa inay noqoto siyaasi sharciya oo diinta u maamusho haddii aad yacni guddoomiye tahay ama ugaas tahay waxaad ugaaska u tahay ama guddoomiyaha u tahay diinta ku dhaq diintii waa inay meel walba gasho walaalayaal diintii dhaqan u qaadanno eheladeenna iyo carruurteenna iyo qoysaskeenna xilka inaga saaran waa inaan gudanno kama dambaysna diinteenna xilka inaga saaran iyo inaan u shaqayno waa inaynu taana isku isku mashquulino oo jadwalka gelinno jadwalka hadda meel kagama jirte inaynu meel uga raadinoon gelinayo waa laga maarmaan hada wabilahi tawfiiq وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
ilaahay sub- ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo shiikha muxaadarada qayimka ee inoo soo jeediyey innagana haynaga yeelo kuwii waxa loo sheegayo ku intifaaca fadakir fa ina dikraa tanfacu almu'minuun waaradu waxay anfacdaa wixii iimaan leh ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa wixii laynoo sheegay inaynu noqono kuwii weeleeya ee wax ay wax u tarto ee ku intifaaca marka walaalae hadda waxaynu u gudbi doonaa wixii su-aala ee ku soo arooray een, mawduuca shiikhu uu ka hadlay balse waxay u muuqataa in dadku waxyaabaha shiikhu ka hadlay waxyaabo ka duwan inay su-aalahooda ka soo dhigeen su-aalaha ugu badan ee halka yimi eena hor yaallaana waa su-aalo labiyo sagaashankii ilaa maanta aynu joogno laga jawaabayay marka waa tii shiikhu ka hadlayay waa qiildoon maalin walba kuwii la sheegaya unbaa la soo celinaya mawduucuu shiikhu ka hadlayay haddaan hadda idinku yidhaahdo hal su-aala oo ku jirtaa ma jirto mid walba waxay ka hadlaysaa su-aalo ay culimmadu in badan ka jawaabeen oo dhammaantooda cajaladaa ku jiraan markaa walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala aan ka cabsanno wixii aynu u baahanna aynu culimmada weydiino wixii laynooga jawaabayna aynu iska dayno qiilraadinta bal waxaan kusoo koobaya hal su-aal oo nin walaalkeeni uu soo qoray su-aashaas oo baal toolka ka soo qoray su-aashaasi waxay leedahay sheekh waxaan nin baanu isku guursanay waddankan gabadh baa soo qortay ninkii markaan isguursanay gaalada umaanaa sheegin inaan isguursanay kadib carruur baanu isu dhallay carruurtii markaan isu dhallay gaalada ayaa waxaa ka dalbaday lacagta hooyada keligeed u nool lacagtii markii laga ogolaaday aan muddo toban bilooda lacagtii cunayay waxaan ogaaday lacagtaasi inay xaaraan taho aanay bannaanayn waxaana isku dayay inaan masaajidada la xidhiidho oo aan is- een, sidii wax isguursaday hadda oo kale aanu isdiiwaan gelinno arrintaasna masaajidkii markaan tegay waxaa lay sheegay arrintaasi in la joojiyey oo aanu masaajidkii arrintaas hadda shaqo ku lahayn maxaan sameeyaa ayay leedahay gabadhaasi hadda
بسم الله الرحمن الرحيم waxay ila tahay mushkilo khaas ah mushkilo khaas ah oo qoys haysata ama ruux haysata mikrofoonka laguma xaliyo mikrofoonka lagama xaliyo saas daraaddeed masaajidka iyo culimada waddanka joogta ayaan ku wareejinaya oon jeclaan lahaa gabadha arrinteeda wixii laga qaban kara in laga qabto oo laga xaliyo ruux hadduu towbad keeno ilaahay usoo noqdo subxaana wa tacaala wixii hore maxaad u samaysay lama yidhaahdo lama yidhaahdo maxaa yeelay bini aadamku waa gafaa waana khaldamaa khaasatan haddii cilmi darra u geyso oo jahli u geeyo waa kasii xag jirta nabigeena sal alla alay wasalam wuxuu yidhi nebi aadam iyo nebi muuse ayaa kulmay nebi muusa wuxuu qabsaday nebi aadam wuxuu ku yidhi soo ma tihid ninkii sabab noogu noqday inaan jannada ka soo baxno aadam baa la haystaa aadam wuxuu yidhi muusow wax ilaahay agtiisa ka qornaa intaan lay abuurinba maxaad iigu eedaynaysaa buuhi ood iigu haysata nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam faxaja aadamu muusaa buu nebi yidhi sal alla alay wasalam aadam wuxuu ka gar helay nebi muuse waxaan waa wuxuu ka toobad keenay nebi aadam calayhi salaam inaad hadda tidhahdo adaa jannada iga soo saareen ah, khaladkaagii baanu kaga soo baxnay maya eed male ruux toobad keenoo soo noqday eed male saas daraaddeed khaasatan waxyaalaha dhaqaalaha iyo ku saabsan ruuxu wuxuu jahli u geeyo sidiisaba dembi loogama qoro waa ka nabigeenu uri sal lla alay wasalam ummaddayda wixii khata iyo gaf uu u geeyo aqoon darradaa ka mid eh haba yaraatee waxba laaga qori maayo xataa dembi male faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma salaf waamruhu ilى اllah gabadha marka arrinteeda ama qoyska arrintiisa kollay haddii wax laga qaban karayo haddaan wax laga qaban karinba culimmada xogogaalka waa baan u daynayaa inaan arrinta ogeyn ishuu ka ridaa bay dhahan soomaalida marka si gooniya ha loo xaliyo wabilahi tawfiiq
su-aashani waxay leedahay nin le xaaskaygii ayaa sigaarka ayay cabtaa muddo badan ayaan arrintaa ugu dulqaadanayay waana ka waaniyey balse waxba kumay qaadan waanadeedii waxbana kamay soo qaadin arrintaas shiikow ila tali ayuu leeyahy ninkaasi
taladayda waa uun talada sharcigan ku siinaya rasuulkeena sal lla lay wasalam wuxuu yidhi afar ruux baryadooda lama aqbalo buu nabi sal lla lay waslam afartaa waxaa ka mid a ni nin qaba haweeney akhlaaq xun oo aan furaynin buu nabi uri sal lla lay slam haweeney akhlaaq xun ninka qaba oo aan furin nebigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam baryadiisa lama aqbalo sax furitaanku waa dhib badan yahay duruuftan hadda aada ku nooshihiinna waa kasii daran yahay laakiin haddana haweenay sigaar cabtaayey waxay soo wadataa ka badan soo ma laanna sigaarku waa xaaraam qaci way waa xaaraam qaciya haweenay sigaar cabtaayey ilmaheeduna sigaar unbuu cabbi doonaa ma shaki baa ku jira middaas ilmaheeda ay ku dhashana sigaar bay cabbi marka ilaahay subxaanahu watacaala mid ka khayr badan ha kuugu bedelo mid ka khayr badan ilaahay kuugu bedelo rasuulkuna sal lla lay waslam wuxuu yidhi man taraka shay-an lilaah cawadahu allahu khayran minhu ninkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu ilaahay ugu bedela subxana wa tacala iska waanwaanso oo la hadal oo waani oo wax u sheego laakiin haddaad ka quusato yacni mid ka khayr badan ilahay kuugu bedelo subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi alطayibaatu lilطayibiin yacni waxa weeye dumarka wan wanaagsan iyo ragga wan wanaagsan way isleeyihiin khabiihaadka xunxunna ragga xunxun bay isleeyihiin shimbirba shimbirkiisuu la duulaa ruuxu hadduu hagaagsan yahay naag xun naag uma noqon karto haddii ay haweentu wanaagsan tahay nin xun inay naag u noqoto waa ku adagta nolosha lafteedii baaba adag nolosha lafteedii waa adagta marka ma dhahayo waa xaaraam oo inaad la joogto waa xaaraam hadday tukanayso yacni la joogideedi iyo qabideedu xaaraam ma gaadhayso laakiin haddaad leedahay ila tali taladaan ku siin lahaa waxay tahay gabadha waaniy oo arrinta ka waaniy haddaad kari weydana wax kasan ilahi ha kugu bedelo wabilahi tawfiiq
su-aashani waxa ay leedahay dad badan ayaa jira oo waddamadan gaalada carruur keenay carruurtii markii ay luntayna waxay ku andacoonayaan waxay leeyihiin haddaan carruurtii celin lahaa meel aan u celiyaa ma jirto oo waddanka dagaalaya waxbaa ka socdaa meel kale oan ula cararaana ma jirto qofkaas markaa cudurdaar ma u noqonaysaa inuu halkan joogo mise meelo kaleoo loo carari karo oo carruurta loola carari karaa jira
jawaabteedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina ardii waasica dhulkaygu waa ballaadhan yahay baa la yidhi subxana wa tacaala qoladii la yidhi war maxaa dhulka gaalada idin dhigay waxay ku jawaabeen kunna mustadcafiina fi lard kuwa dhulka lagu daciifsadaan ahayn waxaa loogu jawaabay mataqaana alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha war dhulka ilaahay sooma ballaadhnayn halkan meel yaa kugu xidhxidhay adiga dhulkaas ballaadhan ee baaxadda leh meeshan meel kuu dhaanta waayi mayse midda kale meesha ku jirta waxay tahay ilaahay baan idinku dhaariyay diintu siday rakhiiska inoola tahay waxaad ku garanaysaan in badan baan tusaalahaa soo celcelinaya maanta hadday tidhaahdo dowladda sweden ama swayt hadday soo saarto soomaalida degan waddanka sweden bisha soo socota dhammaadkeeda waxay xoolo haystaanna waa lagala wareegi doonaa carruurtoodana waa laga qaadan doonaa xaasaskana waa lagala wareegi doonaa wareegtadaasaa dawladda ka soo baxda soddon beri baadna haysataan miyaad isweydiin lahaydeen ilahay baan idinku dhaariyay xaggeen u qaxnaa yaa nin sheekh u yimaado oo yidhahda sheekhu xaggeen u qaxa ma idinku jiri laha maya idinkuma jirin shaki male haa halhaleel baad u qixi lahaydeen halhaleel laakiin maanta oo dhan haddaan idinku hayno war meesha diintii baa laydinkaga qaadanaya war diintiinii baa ku dhimanaysa war akhlaaqdiinii baa ku dhimanaysa war waxba idin lama laabna su-aasha ugu horrayseedna weydiinaysa waxa war sheekhu xaggeen noo wadaa ya soomaalidan marka waxaad moodaa diintaa ina la rakhiisa diinta inaan raqiisa laakiin arrimaha adduunyadu qaali bayna leeyihin soo saas ma marka waa qarow wey xaggeen aadnaa waa qarow waxa ugu badanee meeshaa tagto kugu gaadhi karaay waxa weeyaan waa in lagu dilo soo ma ama carruurtaada la dilo ama xaaskaaga la dilo waxa ugu weyna ku gaadhi kara waa soo saas ma rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waalfitnatu ashaddu min alqatli buu alla yidhi subxana wa tacaala ruuxu inay diinta ka fitnowdo ayaa ka daran in la dilo bal meesha la gaadhsiiya fiiriya ma aha waxoogaa biilkii baa iga nusqaamhaye xoogaagii darishada laga soo tuuraya baan waayahayaa iyo meel dhoobala weeye iyo mooryaan baa xabada ririda iyo dad baa marmar ku dhintay iyo warku ma ah xataa in lagu dilo oo ilmahaaga la dilo ayaa waxay dhaantaa in diintaadu fitnowdo oo diin la-aan aada dhimato shareecadu halkaasay wax dhigtay saas daraaddeed haddii aada arrinta fiirisana xaqiiqaba ma ah waa lagu dilahayaa iyo war yaalla ma ah wax dil la yidhahdana ma jiro wax dil la yidhaahda ma yaallo maalinkii lasoo qaxay ilaa maalinka maanta dad baa dhulkii ku nool soo saas maa ninkii tiisii gashayna wuu dhiman meeshana kuma badbaadeen ninkii tiisii laaban tahayna wuu u noolaan saas oo imisaa meeshan usoo qaxday oo markay meeshan timidba dhimatay ma meeshan aad ku haysataan iyadoo lafteeda dhimasho la-aan dhammaano ma haysataan inaydaan dhimanaynin ya dhammaana ma jirto meel walba geeridu waa taalla meel walba waa taalla mid bas ku dhaco mid kansar dilo mid macnaha wax weeye iskaba dhinta midba sibuu u dhiman midna xabad baa dili kullina geeridoodii naftoodii baa gashay wakhtigoodii baa soo galay marka ninkii wakhtigiisu soo galay meel walba wuu ku dhiman ninkii wakhtigiisu laaban yahayna meel walba wuu ku noolaan taasi meesha iska taalla marka marka walaalayaal waxba yaynan ku marmarsoonina xaqiiqada taallaayo waxay tahay xaqiiqada taallaay cabsina ma aha dhib kalena ma yaalle laakiin waxoogaaga yaallaayo waxa weeyaan waxaad isa siiseen waddooyinkan laamiga ee quruxda badan iyo jirdiinooyinkan xogaagan guryahan kaata naashnaashan ee maaragtay yacni waxa weeye layara habeeyey xogaagan yarkii dirishada ka soo dhacahaya intanaynaan arki jirin oo wax weyn inala noqotay soo ma intaa unbaa inala weynaatay mooyaane wax kaloo meesha yaalla ma jiro intaa haddii aada qalbigaaga ka goyso ilaahay subxaana wa tacala wax kuu dhaamo wuu ku siin ilmahaaga meelaad geysatana waa ismaysa biidn illahi tabaaraka wa tacala marka qarow weye waxba yaynaan taa ku riyoonin midda kale war hadda dhaqaajiya lidma dhihin aniga waxaan u malaynayaa waddankan afar sanaan hadda ka maqnaa afar sano baan ka maqnaa afar sano oon maqnaa ninkii tabaabushaysanaya inuu guura ku tala gashanaa ilaahay baan idinku dhaariya soo uma suurowdeen ya oo intuu waxoogaa caloosha xidho oo dalac bilaash uun ku noolaado ya dalac bilaash hilibka iyo waxaan waxoogaa yaro joojiyo isyaro xakameeyo laba shaqo ka shaqeeya waxoogaa maaragtay dadaala wax meel dhiga shaki ma laha afar sano kadib inuu guuri laha isagoo waxhaysta laakiin ma rabtaan xaqiiqada taalla waxay tahay noloshanaa laysa siiyey oo lagu talagalay ilmo lumahaya iyo guri dumahaya iyo khatar idinsoo gaadhaysa iyo milanka aada milmaysaanna wax weynba idinlama ah allah waxaan ka baryayaa subxana wa tacala inuu sawaabka ina waafajiyo allah subxaana wa tacala waxaan weydiisanaya inuu ina xifdiyo oo diinta inoo xifdiyo iyo ehelkiiyo carruurtaba
su-aashani waxay leedahay surwaalka ma lagu tukan karaa surwaalka ma lagu tukan karaa
hadduusan nijaas ahayn waa lagu tukan karaa hadduusan nijaas ahayn waa lagu tukan karaa waxa uun fiican saraawiishaad xidhanaysaan inay yacni ayna jidhka ku dheganayn cunsuq qodobkaasi waa qodob muhiima saraawiisha inta badan aada moodo inay hadda tahay maaragtay fashon socda oo aada loo xisaaseeyo oo dhallinyarada inta badan xidhan yihiin oo ku dhegan jidhka ku dhegan lama ogola laa dumarka looma ogola labiskoodu inuu ku dhego walaa ragga looma ogola inuu labiskoodu ku dhego ta kale sarwaalkaaga iyo macawistaadu inay aanqaw ka korayso oo aadan aanqaw ka hoos marinin taasina cadaab bay keenaysaa waa in aanqaw ka korreeyo wey amaa sarwaalku waa labis ka mida labisyada la qaato wey labisyada la qaato ayuu ka mid yahay haddii shuruuddiisaa la ilaaliyo waa lagu tugan karaa wabilahi tawfiiq
saa-iilkani waxa uu leeyahay rag badan oo soomaaliyeed waxay ka tageen qawaamadii iyo mas-uuliyaddii ilaahay korkooda saaray subxaanahu wa tacaala markaas sidee ayaa loogu soo celin karaa raggu mas-uuliyaddooda inay dareemaan oo ay hawshooda ka soo baxaan
bismillah ninka horta xil inuu ku saaran yahay inaad dareentahay maalinta qiyaamadana ilaahay kaala xisaabtami doonaa ceebtiisa adduunyana adigu aada leedahay taa horta waa inay damiirkaaga iyo qalbigaaga ay ku dhalato masalada labaadi waxay tahay raggu inay qawaamin yihiin oo ayagu guriga mas-uuliin ka yihiin waxay uun imaan kartaa bay ila tahay markay meesheedii tagaan markay meesheedii tagaan laakiin meesheedii meelaan ahayn baad joogtaan meel waxaad joogtaan qawaamadii iyo odaytinimadii iyo xilkiiba laydinkala wareegay sooma a marka ninku muxuu nin u noqon layahay dee meesheedii buusan joogin marka haddaad doonaysaan in qawaamadii ay soo noqoto oo ninku ragnimadiisi soo noqoto guriga maamulkiisa xilkiisa uu soo noqdo waa inuu ninku meesheedii tago meeshiisa tago waay oo meel uu gurigiisa u talin karo ilmihiisa u talin karo xaaskiisa u tashan karo waa inuu tago laakiin saydaradan iyo awooddan aan hoos joogaa loogu talagalay in dumarka lagu lumiyo guryaha lagu dumiyo haddana maca daalika raganimaan iska raadinaya taasi macnaheedu waxa weeyaan yani waxaan diyaar u ahay uun mashaakil aan laga bixi karin mashaakil aan laga bixi karin marka ruuxa muslimkaa ninka muslimka ha istishcaaro hana dareemo horta inuu mas-uul yahay marka labaadna meeshii mas-uuliyadda iyo xilka uu ku gudan karo waa inuu tago tegitaankeedana ku dadaalo wabilahi tawfiiq
saa'ilkani waxa uu doonayaa in loo fasiro aayadda ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay allahu nuuru asamaawaati waalard
aayadda allahu nuuru samaawaati waalardi culimmadu tafaasiirtu macaani bay ku sheegaan laakiin macnaha ay in badani u badan yihiin waxa weeye nuuru samaawaati waalardi allah subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalka nuurkooda wey macnaha isagaa nuuriya iftiinka yaalloo dhanna isagaa iska leh iftiinka yaalla samaawaadka iyo dhulalka ilahi baa iska leh subxana wa tacala mulkigiisa wey ilaahay asmaadiisana waxaa ka mid a annuur baa ka mid asmaadiisa xusnaha ah waxaa ka mid a annuur almunawirna waa la yidhahdaa way ku fasiraan laakiin nuurku waa sifa daatiya ilaahay sifaadkiisa ka mid a subxana wa tacaala xijaabuhu nnuur waa ka xadiiska nebiga sal alla lay wasalam xijaabuhu nnuur alle asturkiisu iyo xijaabkiisu waa nuur subuxaadka iyo iftiinka ka baxaya alla wejigii subxaana wa tacaala khalqigiisa waxay gaadh hadday gaadhi lahaayeen way gubi lahaayeen marka allahu nuuru samaawaati waalardi waa nuurka samaawaadka yani dhulka nuurinaya way alla subxaana wa tacala macnuhu waa sidaas wabilahi tawfiiq
intaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay ka dhigo su-aalihii kusoo arooray mawduucan isagaa wixii su-aalay hadhay aan laga jawaabin insha allahu tacaala muxaadarooyinka kale ayaanu kaga jawaabi doonaa وبالله توفيق الله تعالى أعلم